Beer, only the best on VOA Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacaddeena saake iyo caalamka ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban hiriirka efmada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com dhegeystayaal waa subax talaadaha siddeed iyo labaatanka bisha january ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa lixdii iyo markii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaanaysa washingtonna waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan daandure qodobada aad ku maal doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee colaadda bariga kongo kadib markii magaalada gomo caasimadda gobolka kifu ay gacanta u gashay falaagada m saddex iyo labaatan waxaa kale oo aad maqal doontaan qaar ka mida barakacayaasha ku nool duleedka magaalada muqdisho oo ka cabanaya hoyla'aan iyo daryeel xumo waxaan ka soo qaadnay gobolka shabeellada hoose aan ka soo qaadnay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay dad aad u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha iyo xagga cunnada iyo intaba macno cariiri ugu jiro biyii annagu hataa aan awoodin waxaan ku iibsanno baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinaya marna maaragtana la siinaa
hase yeeshee dhegaystayaal intaasoo dhanna idinkoo qodobo kala maqli doona waxaa ka soo horrayn doona warkii sarkaal ka tirsan xarumaha xakamaynta iyo ka hortaga cudurada ee maraykanka oo magaciisa la yidhaahdo john inkengasong ayaa qoraal uu u diray hogaamiyaasha sare ee hay-adda habeennimadii axadda waxa uu u sheegay in dhammaan shaqaalaha la shaqeeya ururka caafimaadka adduunka ee w h o ay tahay in si deg deg ay u joojiyaan wada shaqayntooda islamarkaasina ay sugaan tilmaamo dheeriya khubarada ayaa sheegay in joojinta kadiska ah ee ay tahay wax lala yaabo oo markaasina dib u dhigi doonta shaqada baaritaanada iyo iskudayga joojinta faafitaanka viruska marburg iyo embocus ee africa iyo sidoo kaleeto kicinta khatara caalamiya associated press ayaa waxay eegtay nuqul ka mida qoraalka inkeng asong oo uu ku sheegay in siyaasadda joojinta shaqada lagu dabaqayo dhammaan shaqaalaha c d c ee la macaamilaya ururka caafimaadka adduunka iyadoo loo marayo kooxaha farsamada xarumaha isku xirka guddiyada la talinta heshiisyada iskaashiga ama siyaabo kaleeto ee qof ahaan ama muuqaal ahaan shaqaalaha c d c na loo ogolayn in ay booqdaan xafiisyada ururka caafimaadka adduunka madaxweyne donald trump ayaa toddobaadkii hore waxa uu soo saaray amar fulin ah oo markaasi lagu bilaabayo hanaanka maraykanka uga baxayo ururka caafimaadka adduunka laakiin taasi ma dhaqangelin islamarkiiba kabixitaanka maraykanka ee ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa ay u baahan tahay ansixinta kongareska iyo in maraykanka uu ka soo baxo waajibaadkiisa maaliyadeed ee miisaaniyad sannadeedka hadda wasiirada arrimaha dibadda ee midowda yurub ayaa waxa ay isniintii isku raaceen in la bilaabo khafiifinta cunaqabataynta suuriya kadib markii xukunka laga tuuray bashaar al asad iyagoo reer galbeedku ay doonayaan in ay buundooyin u dhisaan hoggaanka cusub ee dalka oo dagaalka u halakeeyey madaxa arrimaha dibadda ee midowda yurub kaja kalas ayaa kadib kulan ka dhacay brussels waxa ay sheegtay in tani ay sare u qaadi karto dhaqaalaha suuriya kana caawini karto in waddankaasi wacagihiisa isku taago toddoba-iyo labaatanka wadan ee midooda yurub ayaa cunaqabateyn ballaaran waxa ay ku soo rogeen xukuumaddii bashaar al asad iyo dhaqaalaha suuriya intii uu socday dagaalkii sokeeye kalas ayaa waxa ay sheegtay in wasiiradu ay seexeen qorshe ah in la hakiyo cunaqabateynta oo laga bilaabayo waaxyaha muhiimka ah sida tamarta halkaas oo gargaarka si deg deg ah loogu baahan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska jen welbrot ayaa waxa uu isna sheegay in midooda yurub howsha hakinta cunaqabateynta ay ka bilaabi karayaan dhinacyada tamarta gaadiidka iyo qeybaha bankiyada warkiina dhegeystayaal wanaag intaas iska horimaade ka dhacay magaalada goma ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraan toddoba iyo toban qof halkaasi oo ay ku dhaawacmeen saddex boqol iyo toddobaatan kale sida ay sheegeen ilo wareedyo ka tirsan cusbitaalada iyadoo saraakiisha ciidamada kongana ay sheegeen in uu dhacay dagaal ay isaga caabinayeen fallaagada kooxda m saddex iyo labaatan oo ah jabhad ay taageerto dowladda ruwanda a f b ayaa warbixinta qortay rasaasii madaafi ayaa laga maqlayay guud ahaan xarunta ugu weyn ee bariga qaniga ku ah macdanta ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo waxaa jira warar iskhilaafaya oo ku saabsan in goomaha ay gacanta ugu jirto kongo kadib markii kooxda hubaysan ee m saddex iyo labaatan iyo askarta ruwanda ay galeen bartamaha magaalada kooxda m saddex iyo labaatan ayaa dib u soo shaac baxday dabayaaqadii labadii kun iyo kow iyo labaatankii kadib sannado badan oo dhaqdhaqaaq laga waayey waxaana ay bilaabeen inay qabsadaan dhul badan oo ka tirsan gobolka waqooyiga kifu dagaalka oo ay kula jiraan kooxda ciidamada kongo ayaa sii xoogeystay tan iyo horaantii sanadkan magaalada caasimadda ee gobolka ayaa hadda waxa ay martigelisay tiro badan oo u barakacay halkaasi oo ka barakacay dagaalada cusbitaalada magaalada ayaa waxa ay la halgamayeen in lagu dabiibo saddex boqol iyo lixdan iyo toddoba qof oo ku dhaawacmay iska horimaadyada kooxaheena qaliinka ayaa hadda shaqaynaya habeen iyo maalin si ay ula tacaalaan qulqulka tirada badan ee dhaawacyada sidaasna waxaa u sheegtay a f b mariam favier oo ah madaxa guddiga caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee waqooyiga kifu inta badan dadka ay dhibaatadu saamaysay ayaa waxay ahaayeen rayad ayay favier ka digtay dagaaladii ugu dambeeyey ayaa sii xoojiyey dhibaatooyinka bini'aadminimo waxaana ku barakacay in ka badan afar boqol oo kun oo qof tan iyo bilowgii sanadkan waxaana ay sare u qaadeen cabsida laga qabo in dagaal uu ka dhaco gobolka sida qaramada midoobay ee ka digtay dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sheegtay inay sii wadayso ka shaqaynta sidii looga fogaan lahaa gumaad iyo khasaare nafeed ee ka dhaca magaalada goma sida uu ku soo qoray barta ekis afhayeen u hadlay kongo oo magaciisa la yidhaahdo batrik muyaya bayaan ay soo saareen habeennimadii axaddii ayaa kooxda m saddex iyo labaatan waxay ku sheegeen inay ahayd maalin sharaf leh oo ku beegan xureynta magaalada goma iyaga oo soo saaray amar askarta kongo inay hubkooda wareejiyaan madaxweynaha kenya william ruto ayaa sheegay in madaxweynaha kongo felix tshisekedi iyo dhiggiisa ruwanda paul kagame ay ka qaybgeli doonaan shir madaxeed ku saabsan xiisadda arbacada golaha nabadda iyo ammaanka ee midooda afrika ayaa waxaa lagu wadaa in ay kulmaan talaadada maanta ah si ay uga wada hadlaan xiisadda sii korortay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo ruwanda ayaa waxa ay lahaayeen xiriir aan wanaagsanayn tobaneeyo sano kinshasa ayaa kigaali ku eedaysay inay doonayso inay gacanta ku dhigto hantida macdanta ee gobolka oo uu ka mid yahay dahab eedayntaasi oo ruwanda ay beenisay xabsi gubtay oo la jebiyey ayaa sababay dhimasho isniintii sida ilo amni ay u sheegeen a f b markii gooma ay gashay fowdo qayb ka mid ah magaalada ayaa lagu soo waramayaa in dagaalyahanada m saddex iyo labaatan ay ku soo dhoweeyeen dadka deegaanka oo u dabaaldegayey sida ay sheegeen wariyaal ka tirsan a f b wasiirka arrimaha dibadda ee congo tirese kiyekawamba wagner ayaa waxa ay sheegtay in imaatanka askarta ruwanda si ay u xoojiyaan kooxda m saddex iyo labaatan ee gooma axaddii ay ahayd iclaamin dagaal halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa idaacaddeena saaka ee caalamka oo idin kaga imaanaysa washington qaar badan oo ka mid a qoysas barakac ah oo ku nool xeryo ku teesan duleedka muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan hoyla-aan iyo nafaqa darro warbixin arrintaas ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheenna xasan kaafi cabdiraxmaan qoysas badan oo ka mid ah kuwa ku barakacay gudaha dalka ayay xilligan la soo gudboonaatay hoyla-aan baahsan waxaana qoysaskan oo ku hoyanaya aqalla cooshado ah gebi ahaanba ka dhammaaday bicihii ku dadnaa guryahooda qabowga dhacaya iyo darayada ku haysata duleedka caasimadda oo ah halka ay ku dayacan yihiin ayay iminka ka muujinayaan walaac badan waxaana xusid mudan in qoysaskan ay xilliyo kala duwan soo gaareen xeryaha barakacayaasha ee bannaanka muqdisho maka cismaan waxa ay ka waramaysaa hoyla-aanta ay wehelka u noqdeen iyada iyo ubadkeeda waxaanay sidoo kale soo hadal qaaday culayskii ay ka martay soo beegsiga duleedka muqdisho markii imaanina guri la-aan iyo masqul la-aan iyo biyo la-aan iyo gaajaan hays hadda bacad la-aana waa in haysaa ee dhibaatadaasa wadanka ku jirta ol iyo abaare iyo waxaas ay soo barakicin xamal waa soo wareegtay jidkan rafaadkiis iyo kasoo maray sideed bere jidka kasoo jiri marka saasa ka imaaday meeshaan walaalahii ayaa joogeen walaalahii ay kasoo jiibtay iikaay soo dhaweeyeen markii walaalihii ay soo dhaweeyeen buushaa la ii dhisi buushii hadda bacad la-aan waay mas-uul maxaa hayste badar ma lahan meel shaqo loo aaday ma lahan waa iska fadhinaa qoysaskan ayaa sidoo kale la daalaa dhacaya duruufo kala duwan oo xagga nolosha ah waatan muslimo xuseen ba'da ma haysan biilaan ibaadlaangaha labani baahangna ini oonay argday ilaahay ma argneeda wal ilaahayna sii aadagma noo reebkor intihey ido wal niinsheenano habaraka ani inta baahad la roogin walka shagaysadaana ma gabna qulo ma gabna dharka ma haysan meel una dhagaagana ma leh haweenka awelkii ma argna kii odayga godgodown bahaw maargne dhar dhigowlen bahaw mahaysanatan maaragneeda shakada dhomba la waayo dhawaatada inta ka gartaha biilaan i baadlaan iyonay rafaada inta ka roogin raashin ah intaa kana sana sideed sanii degangnanta baadar i baad maaragn ilmaha dugso muu haysano maarkana waxbarashana muu haysano iskuulna muu haysano dhibaatadaasana haysato baraka'a nahay wax una ka haysana ma lahan dhibaatada kale hunguri iyo maarkano waxbarasho iyo dugsi iyo diinta ilaahay leewaay maarkano wax una ka haysana ma lahan laba iyo tobanka badar ma cunoyna maqribkiiyo madaal sooray karsanoynaa waxaan rabnaa biyo ibaada rabnaa inaa waxna nugu tara rabnaa badrina lagu jira waxba ma haysan haddii sootoos meel lahaad ilaahay waa iska bixayna waa soo laabanayna gurigeen gurigaanu kuwayananta kala seedan xanuun waa jiraa qandhi iyo hergeb iyo nay waxaas dhan jarang maarkino isbitaalla akajiyeena ma haysan biyaha ayaa kaalin weyn uga jira waxyaabaha helistooda ay qoysaskani dhibaatada badan ku qabaan sida ay ku waramayso farxiyo cali biyo ma haysano baad ma haysano manqobno buushaa ka jarno buushkii baca ma haysano baad ilaahay liyan kolley wal ilaahay sheeno may fadaana en oona niin kaalmeeyo haminge koona qadaanige koona quudadaan annaftay hartama horroogo ogoongley ha owlaadey ogoongu saas ete bal islaangeeka galaanjaha ignagima wal anaka shaqeyo haanaatamale dharkina hata dhigwaay horta dhardhigishoon bahaay dharteedii dhigwaay isku roogna inta isku roogna may fadaana intii ohi aadi iyo intii dawlada dhatio ogna nin kaalmayo unbaahagna owlaado wal kii oo badiil qaado oo dadka shaqeeyo shaqeedaba maama kasanun beeryahan asay ka shaqeysaan beeroy mayaalan anta kolkuma la ka shaqeeyaa male badiilkaa la qaaday kolkoo gaari gacanaa la qaaday oo dadli daba gadoomayo siiliinka shaqeeyaawna haatan gordaa ool iyo dugsi iyo walba ma haysano ajiri walaa ka jara hariire hergab iyo lanki hariiroodan haato maylile bushig yakii kooyo hariirooto liisio an hergaba eednin haay hee aad waxaa ka codsunaynaa an oo dhabkuunu nahayna noo dafaco ilaahay anoo dafaco kore maxamed nuur waxa uu qayb ka yahay barakacayaasha naafada ah ee waayaha adag ku qaabilaya xeryaha barakacayaasha duleedka magaalada muqdisho waxaan kasoo qaadnay gobolka shabeellada hoose aan kasoo qaadnay dhibaatooyin fara badan baan soo mutaysanay dad aad u duruufaysan baan nahay oo xagga biyaha iyo xagga cunada iyo intaba macna cariiri ugu jiro biyihii anagoo hataa aan awoodin waxaan ku iibsano baan meelaha aan ka doonnaa marna la soo erinayo marna maaragtay nala siinayo biyaha waana laga iibshaa ee, waxaana laga siiyaa labadii jir saddexdii jirgaan laba kun aan ku dhaansanaa ayadoo saas ay tahay biyihii marna waa nala soo cershaa marna waa nala siiyaa anigii qof naafanahay aan xamaalo karin ee, magaaladiina way kala xiran tahay oo haddana dad ugu danya- iska danyar baan nahay oo aad iyo aad u duruufaysan oo waxaan haysana ma jiraan xagga cunada hal- ha ahaato ama xagga ma aragtay caafimaad darada ha ahaato barakacayaasha ku nool caasimadda muqdisho oo iyaguna ah dad la hardamaya nolosha ayaa waxa ay sheegayaan in sannado badan aanay helin wax gargaara waxaana wakhtigan ay dalbanayaan in laga jawaabo walwalka badan ee hareeyey noloshooda xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan ansixiyey miisaaniya sannadeedka labada kun shan iyo labaatanka haddaba miisaaniyadan cusub sidee ay u saameyn doontaa nolosha bulshada somalilan iyo ciidamada qalabka sida warbixintan ayaa waxaa ku eegaya wariyaheenna magaalada hargeysa khadar maxamed cakule inkasta oo duruufo dhaqaale oo adag ay ka muuqdaan bulshada somalilan islamarkaana doorashooyinkii somalilan ay gashay dabayaqadii sannadkii hore ee lacagaha faraha badani ay ku baxeen hadda laga soo doogayo haddana bulshada somalilan ayaa rajo wanaagsan ka qabta in arrimaha dhaqaalaha ee somalilan ay hadda kor u kacaan mashruuca ugu weyn ee xukuumadda cusub ee uu madaxweynaha ka yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro u bilaabmay markii uu xilka la wareegay waxay ahayd arrinta diyaarinta iskudubaridka miisaaniya sannadeedka labada kun iyo shan iyo labaatan maadaama doorashooyinkii somalilan ee madaxweynenimo iyo asxaabtu ay qabsoomeen wakhtigii xeerarku sheegayeen diyaarinta miisaaniyadaha maadaama sidaasi ay tahayna sida ay sheegayaan dhaqaalayahanada somalilan qaar ka mid ah oo v o eda la hadlay laga soo bilaabo wakhtigaasina sida xeerka dhaqaalaha uu dhigayo waxaa miisaaniyadda diyaarinteedu ay ku wareegtay xukuumadda cusub ee talada qabatay golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan ku meel mariyey afar iyo afartan xildhibaan oo oggolaaday gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan yaasiin xaaji maxamuud xiiri faratoon oo codgeliyey kadib markii gudoomiyaha gudihoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiiladu uu sharaxaad golaha ka siiyey xogta ay miisaaniyaddu xambaarsantahay islamarkaana hay-adaha kala duwan ee dowladda uu ugu baaqay una soo jeediyey talooyin ay mahuraan tahay in ay qaadaan sidaa daraaddeed soo jeedimaha guddidu ee huseeya eh, miisaaniyadda laba kun iyo shan iyo labaatan waxa ay ku faahfaahsan yihiin oo ay ka mid yihiin qodobada soo socda ko si loo helo hufnaan maaliyadeed waa in hay-adaha macaashka sameeya hay-adaha macaashka sameeya waxaan uga jeednaa hay-adaha madaxa bannaan sida bangiga wakaaladaha biyaha dowladaha hoose eh, hamaha shidaalka ee macaashka sameeya ay si loo helo hufnaan maaliyadeed waa inay hay-adaha macaashka sameeya ee dowladda iyo dowladaha hoosaba hirgeliyaan isticmaalka nidaamka maamulka maaliyadda ee iswada ee loo yaqaano ithmis in wasaaradda maaliyaddu deynta qaranka lagu leeyahay xaqiijisaa islamarkaana u kala horraysiisaa deymaha muddada dheer iyo deymaha muddada dhow islamarkaana golaha usoo gudbisaa warbixin faahfaahsan ee khusaysa deymaha qaranka lagu leeyahay in sanad maaliyadeedka laba kun shan iyo labaatan wasaaradda maaliyaddu samaysaa siyaasad dhaqaale siyaasadda dhaqaalaha qaranka islamarkaana usoo gudbisaa golaha eh, sida kocab qodobka labaad ee xeerka maamulka maaliyadda xeer eh, lambar toddobaatan iyo shan laba kun lix iyo toban miisaaniyaddii oo ay soo jeedintii guddigu la socoto ayaynu u codsanaynaa inta oo gol inta oo gol miisaaniyadda inaynu sidaa ku sii dayno gacantaada waxaa oggolaaday afar iyo afar hal xildhibaan baa diidan hal xildhibaan dhibaana uu ka aamusay aniguna ma corin kadib markii golaha wakiilada somalilan uu meel mariyey oo daraska miisaaniya sannadeedka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaa isla markiiba madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro uu ku soo saaray xeer madaxweyne oo uu ku dhaqangelinayo miisaaniyadda golaha wakiiladu uu ansixiyey waxaan soo saaray dhaqangalkan oo lagu baahinayo miisaaniyad sannadeedka labada kun iyo shan iyo labaatanka oo uu qadarkeedu ya- dhan yahay saddex trilyan sideed boqol iyo afar iyo sagaashan bilyan afar boqol iyo labiyo lixdan bilyan laba boqol iyo toddobiyo sagaashan kun saddex boqol iyo saddex iyo lixdan shilinka somalilan sida caadiga ah miisaaniyadda somalilan waxa ay saamayn toosa iyo mid dadbanba ku leedahay arrimaha ganacsiga dhaqdhaqaaqa suuqyada kala duwan iyo sida caadiga ah ku tiirsanaanta shaqaalaha iyo ciidamada kala duwan haddaba miisaaniyaddan maxaa laga filan karaa waa kan yuusuf sooraan oo shaqaalaha bartay islamarkaana jaamacadaha somalilan ka ah bare jaamacadeed runaanti waxaa laga fili waxaa laga filayaa miisaaniyaddan inay noqoto miisaaniyad isdabooli doonta sidoo kalena miisaaniyad dakhliga ku jira ee loo dorasay labada kun iyo shan iyo labaatanka uu kasoo bixi doono dakhli ka badan maadaama wasaaradda maaliyaddu wado horumarinta cashuuraha iyo salballaadhinta cashuuraha labadaasiba dakhligay kordhiyaan arrinta kale ee xusida mudan ee miisaaniyaddan oo daraskan miisaaniyada labada kun iyo shalaatiga ku jirta waxaa kamid ah in barnaamijkii xisbigu uu kusoo oleleeyey uu kusoo howlgalay inuu ka muuqdo hadday noqoto xagga kordhinta ciidamada hadday noqoto xagga arrimaha bulshada arrinta xiisaha le een hoosta ka xariiqaya waxa weeyaan dhaqaalihii waddanka oo liicay oo doorashooyin laga soo baxay oo suuqadii ugu waaweynaa ee dakhli badan kasoo bixi jiray ee dowladdu ka heli jirtay ay gubteen wasaaradda maaliyaddu wax cashuur kordhin ah oo ay raacisay ma jirto
khadar maxamed cakuule v o e hargeysa
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan wariyaheenna maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabaya koobka qaramada afrika ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka iyo habeenkii xalay ahaa isku aadkiisa lagu qabtay magaalada rabaad ee waddanka morocco iyadoo waddanka morocco uu yahay waddanka sanadkan koobka martigelinaya ciyaaraha ayaa bilaaban doona koob iyo labaatanka bisha disembar ee dabayaaqada sanadkan labada kun shan iyo labaatanka iyadoo koobkuna uu soo gabagaboobi doono sideed iyo tobanka bisha january waxaa xusid mudan in guruubyadu ay si adag kooxa waaweyn ay isku dhaceen gruubka ee waxaa ku wada jira wadamada morocco mali zambiya iyo camaros kulanka koowaad ee lagu furayo tartanka ayaa waxa uu dhex maraya wadamada morocco iyo camaros koobkuna waxa uu ka dhacaya wadanka morocco iyaga ayaa koobka martigelinaya gruubka b haddii aan ajaleeco wadamada waxaa ku wada jira masar koonfur afrika angola iyo zimbabwe iyadoo kulanka ugu horreeya ee gruubkaasina ay fooddaysdarayaan wadamada masar iyo zimbabwe iyo south africa iyo angola iyaguna kulanka kale ciyaari doona gruubka c waxaa ku wada jira wadamada nigeria tunisiya uganda iyo tanzania waddanka nigeria ayaa koobkii kan ka horreeyey oo ivory coast ay ku guulaysatay waxa uu ahaa dalkii koobkaasi laga qaaday sanadkan waxay rajaynayaan inay koobka meel wanaagsan ka galaan kulankooda koowaad nigeria waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee tanzania halka uganda iyo tunisiyana ay kulanka kale ciyaari doonaan gruubka d waxaa ku wada jira wadamada senegal jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo benin iyo waddanka botswana gruubkaasi waxaa kulamada koowaad ay dalalku isku arkayaan sidan senegal botswana ayay la ciyaari doontaa halka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongona kulankeeda koowaad ay xulka qaranka ee benin fooda isgelin doonaan gruubka e oo ay ku wada jiraan wadamada algeria burkina faso equatorial guinea iyo waddanka suudan ayaa iyaguna fooda isdari doona xulka qaranka ee suudan inkastoo dalkooda uu dagaal sokeeya ka socdo haddana waay u soo baxeen ka qaybgalka tartanka ciyaaraha qaramada afrika ee waddanka morocco lagu martigelinayo kulanka koowaad ayayna fooda isdari doonaan xulka qaranka ee algeria isla gruubkaasi kulanka koowaad waxaa iyaguna wada kulmi doona wadamada burkina faso iyo equatorial guinea gruubka f waxaa ku wada jira wadamada ivory coast cameroon gabon iyo mozambique xulka qaranka ee ivory coast iyagu koobkan lagu loolamayo difaacanaya ayaa kulankooda koowaad waxay la ciyaarayaan xulka qaranka ee mozambique iyadoo kulanka kale ee cameroon iyo gabonna ay food isdharayaan waxaase xusid mudan kulanka labaad ee isla gruubkaasi siddeed iyo labaatanka bisha disembar in ay fooda isgelin doonaan waddamada ivory coast iyo cameroon labadan dal ayaa ka mid a waddamada ugu tunka weyn tartanka ciyaaraha qaramada afrika waxaana kulankaasi uu yeelan doonaa xiisa gaara gabon iyo mozambique ayaa iyaguna kulankooda labaad fooda isgelin doona waxaa xusid mudan in tartankan oo ay martigelinayaan xulka qaranka ee morocco amaan idhaahde uu martigelinayo waddanka morocco ay inta badan dadku saadaalinayaan in xulkaasi uu haysto fursad uu koobka sanadkan ku qaadi karo inkastoo saadaasha aada loo saadaalinayo ay ka mid tahay sidoo kale masar inay koobka ku guulaysan karto halka ivory coastina dad badan ay leeyihiin koobka iyadaa ku ceshan karta haddaba la arki doonee koobkan oo koob iyo tobanka bisha disembar ka furmaya waddanka morocco halka uu aado iyo cidda ku guulaysata waxaa ka dhegeysta xubinta ciyaarta kusoo gabagabeynaa tiran kulan dambe waa mas cabdeed ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
aada ugu mahadsan yahay wariyaheena minneabolis maxamuud mascade oo luuqaada dhigayay barnaamijka ciyaaraha haatanna kusoo dhowaada heestan
ambawan ku haybinaye hiboy ambawan ku haybinaye inabtima ihan weyntahay taanu jidh go'ay waa jacaylkaay alla januy awaada ma jibsado awada cishqiga ihayahubaal awada cishqiga ihayaa heeddaydu jaraanu halisahay taanu jidh go'ay waa jacaylkaay alla januuy awada ma jibsadoy
hubaal cishqiga ihayaa haddayda inuu jaraan u halisaha yaa salaam heestaasi waayo waaye iyo xusuus waxay ahaayeen codadkii maxamed yuusuf iyo xali muqaliif ogool idaacaddeenna waa naga intaas intaan mar kale kulmi doono waa anigoo ibraahim xasan daanduray oo dalle nabadgelyo
jacayl